subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha bisha februari waa siddeed sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii roornimo washingtonna waa tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakii caalamkana waxaa ka mid ah abaaro ka jira dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dadka oo dalbanaya biyahay cabbaan
waxaan codsanaynaa biyo inay nala siiyo wixii aanu wadannay wax yarbaa ka sii wisislaynaya waxa noogu daran waa biyo waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada ottawa ee dalka kanada oo lagu soo rogay xaalad deg dega qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka marka horese warkii iyo caalamka dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo aad u badan ayaa ka socda laba qaaradood xilli madaxweynaha maraykanka jo biden uu la kulmay hogaamiyaha cusub ee jarmalka isniintii shalay biden ayaa wacad ku maray in la xidhi doono dhuunta uu gaasku maro ee nord stream two taasoo gaaska ka keenta ruushka islamarkaasna gaadhsiisa dalka jarmalka waa haddii ruushku ku duulo dalka ukrain madaxweynaha ruushka ayaa arrintaasi kaga jawaabay in maraykanka iyo xulafadiisu ay yihiin kuwa keliya ee ka hadlaya duulaan la qaado madaxweyne putin iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa magaalada moscow ku yeeshay kulan qaatay wax ka badan shan saacadood isla xilligaasi waxaa aqalka cadwada hadal ku lahaa madaxweynaha biden iyo chanselarka jarmalka olof sholt si loo qaboojiyo xiisadda ka hor inta dagaal hub laysku adeegsada aanu dhicin ruushka ayaa kumanaan ciidankiisa dhoobay xadka ukrain isagoo maalin walba sii xoojinaya awoodda ciidankaasi aqalka cad ayaa welwel badan ka muujiyey saadaasha dagaal dhaca biden waxa uu muddaba eegayey inuu adkeeyo taageerada xulafadiisa yurub si cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha loogu soo rogo ruushka haddii uu dagaal ku qaado dalka ukrain biden ayaa yidhi haddii ruushku uu duulo taas micnaheedu waxa weeye in taangiyo iyo ciidan ay mar kale ka gudbaan xadka ukrain hadday taasi dhacdana ma jiri doonto dhuunta nord stream two waxaana intaasi raaciyey waannu soo afjaraynaa tallaabadan ayaa dhaqaale ahaan ruushka dhaawici karta jarmalkana u keeni karta sahayda gaaska oo ka yaraata dhinacaasiyo dalka indiyana xijaabka dumarka muslimiinta oo la mamnuucay ayaa cadho ka dhex dhaliyey muslimiinta koonfurta indiya iyadoo dad aad u badan ay isniintii shalay waddooyinka isugu soo baxeen iyaga oo diidan arrintan qaynuunkan cusub ee dowladda ee gobolka karnataka ayaa cabsi ku abuuray bulshooyinka laga tirada badan yahay waxayna ku sheegeen hagardaamo sii kordhaysa oo ay kala kulmayaan dowladda uu hinduugu hogaamiyo ee ra-iisul wasaare narendra modi ardayda dhigata dugsiga sare ee dowladuhu waa ardayda dhigata dugsiga sare ee dowladdu ay maamusho ayaa bishiiro loo sheegay inay xijaab ayna soo xidhan sharcigaasi oo islamarkiiba gaadhay laba xarun waxbarasho oo kale oo gobolka ku yaala sumaya ruushaan oo ah madaxweynaha ururka gabdhaha muslimiinta ee gobolka karnataka ayaa tidhi iyadoo qaanuunka ka hadlaysa asal ahaan waa fuquuq waxaana uu ka soo horjeedaa xuquuqda uu bixinaya dastuurka dalka indiya sumaya rooshan ayaa hadalkan ka sheegtay shir jaraa'id oo ay isniintii qabatay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington waxaa caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ee jijiga gaadhay madaxweynaha dalka etoobiya haweeneyda lagu magacaabo sahle work zawde iyo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed waxaanu imaatinkoodu ku soo beegmayaa xilli ay kasii darayso abaarta ka jirta deegaankaasi warbixintan waxaa magaalada jijiga soo diray wariyaha v o eda waa maxamed cabdiraxmaan gaata waxaa marba marka ka dambaysa soo taraysa saameynta abaarta ka jirta dowladdeegaanka soomaalida iyadoo deegaanka ay booqasho ku imanayeen toddobaadadii lasoo dhaafay madax sare oo ka tirsan hay-adaha deeqbixiyaasha ah kuwaasoo deegaanka u imanayey siday u arki lahaayeen abaarta ka jirta deegaanka soomaalida si markaasay gacan uga geystaan abaarta haddaba waxaa deegaanka soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalk etoobiya ambasador sahlawarka zawdhe oo ay wehelinayso ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobey aamina jaani maxamed iyadoo imaatinkooda deegaankana ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka haddaba wafdigan ayaa waxa ay booqdeen degmada qabri bayax halkaasoo duleedka degmada qabri bayax ay kula kulmeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee markaasi ka soo barakacay gobollada deegaanka soomaalida haatanna ku sugan nawaaxiga degmada qabri bayax iyadoo ay ka waraysteen xaaladaha ay ku sugan yihiin kadibna waxa uu wafdigani tegey degmada qabri bayax waxayna wafdigu halkaasi kulan kula qaateen dadka barakacayaasha ah iyo kuwa deegaanka iyadoo ay halkaasi ku dhegaysteen tabashada qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah magacayga oo ah nimco maxamed cumar khayr waxaan codsanaynaa biyo inay nala siiyo annaga oo ka soo qaxnay degmada qoraxay iyo shaygoosh annagoo ka soo qaxnay oo xoolo wadana iyo dad iyo awlaad iyo geel iyo lo iyo adhi yaanu wadanaa wixii aanu wadanay wax yar baa ka sii wasuslaynaya waxa noogu daran waa biyo waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo marka biyaha nala siiyo waxaanu ka codsanaynaa mas-uuliyiinta inaa biyo nala siiyo sida ugu dhaqso badan inaa biyo naloo siiyo ayaan ka codsanaynaa marka xiga inay nala siiyo waxaanu dhaxanta ka huwano oo aanu goglano madaxweynaha dowladda federaalk etoobiya ambasadar sahlawarka zawdhe oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay soo aragtay dadka barakacayaasha ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin
It's very important. If people have not died out of drought, it's because of your emergency assistance.
marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka deegaanka ee migtageliyey dadka soo barakacay aad ayay muhiim u tahay haddii dadka ayna u dhimanin abaarta taasina waa gurmadka aad u fidiseen sida uu ii sheegay madaxweynaha deegaanka sida dhabta ah taageeradiinna waa mid ku dayasho mudan waxaan filayaa taasina waa dhaqan waana wax muhiim ah sida aan ka maqlay dowladda deegaanka soomaalida waxay noo sheegtay in ay sameeyeen dadaallo badan oo wax lagaga qabanayo abaarta waxaana ka shaqayn doonaa sidii dadka soo barakacay loogu celin lahaa goobahoodii annaga oo kaashanayna hay-adaha u n-ka iyo cid walba oo arrintan ay mas-uuliyad ka saaran tahay in aan gargaarka un xoogga la saarin balse xoogga la saaro mashaariicaha horumarka waara dhankeeda waxaa iyadana kulankan ka hadashay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina jaani maxamed waxaana hadalladeedii ka mid ahaa
a prosperous Ethiopia. And for that, we need partnerships. The United Nations cannot do it alone. Our visit here will put a light on the needs, and then we are able to try to bring those partnerships that should bring investments maanta waxa aan ka maqalnay madaxweynaha iyo waxa aan soo aragnay waxaa loo baahan yahay inaan wax badan qabanno si aan u badbaadinno nolosha bulshada islamarkaana u dhisno deegaan barwaaqo ah iyo dal barwaaqo ah arrintaasna waxay u baahan tahay saaxiibo qaramada midoobay keligeed wax ma qaban karto booqashada deegaanka waxaan xoogga saari doonnaa u kuuragelidda baahida jirta si aan u awoodno inaan keenno bahwadaagtannada ee dhanka maalgelinta si deegaanku u hormaro si dalku u hormaro waxay u baahan tahay maalgelin waxaan ku faraxsanahay dowladda shaqooyinka wanaagsan ee ay ka qabteen dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo waddooyinka dhankiisa madaxweynaha deegaanka madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa uga warbixiyey bulshada ujeeddada booqashada wafdigan ee deegaanka inay ka warhayaan saaxadda ay dhibaatadu leedahay iyo dadaaladii lahadda bulsho iyo dowlad ahaan la sameeyey iyo meelaha ay isleeyihiin gaabis baa ka jira gaar ahaan in loo baahan yahay in hadda xoogga la saaro in kor loo qaado gargaarka la bixinayo laakiin gargaar keliya maahe wixii dhibaatadan hadda jirta si ayna usoo noqon qaban lahaydna in iyadana maaragtay loo baahan yahay hadda in laga gaashaanto arrimaha ugu muhiimsan ay ka hadleen dhowaana la rajaynayo inay maaragtay gargaaradii iyo wixii loo baahna la samayn doono guud ahaanna xalka lagaga baxaya dhibaatada inuu yahay in xal waara laga gaadho arrimaha cimilada isbedelka cimiladoo kale oo ah ta ugu weyne biyo la-aanta sababaysa marka madaxweynaha iyo ku-xigeenka qaramada midoobey labaduba waxay iska tabamareen in imaatinkoodu uu la xidhiiday indhaindhayn xaaladda jirta iyo in qayladhaanta guud ee deegaanku ay bixiya ay sii xoojiyaan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington magaalada ottawa ee xarunta dalka canada waxaa lagu soo rogay xaalad degdega kadib markii ay kordheen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xayiraadda covid sagaal iyo toban dibadbaxyada ayaa lagu soo waramayaa inay saameyn ku yeesheen magaalooyinka ay ugu horeyso magaalada ottawa oo caasimadda dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji dibadbaxan ku dhowaad laba toddobaad ka hor waxaa bilaabay koox yar oo kasoo horjeeday amar ay dowladda kanada kusoo rogtay darawalada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha kanada iyo maraykanka kuwaasoo la faray inay noqdaan kuwa si buuxda uga tallaalan covid sagaaliyo toban laakiin dibadbaxa ayaa sii xoogeystay kadib markii ay ku biireen kooxo kasoo horjeeda amarada la xiriira covid sagaaliyo toban dibadbaxyadan oo lala xiriiriyay qaarkood inay rabshado iyo buuq ka wadaan magaalada ottawa ayaa sababtay in duqa magaalada ottawa jim watson uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah isagoo u sababeeyey khatar iyo hanjabaad uu ku sheegay inay ku imaaneyso amniga iyo badqabka dadka deegaanka xaaladda deg dega ah ee la geliyey ottawa ayaa sidoo kale lagu sheegay inay sahlayso in adeegyada laga maarmaanka ah ay mar kale sidii hore kusoo noqdaan kuwaasoo cabsi lasoo gudboonaatay maalmihii u dambeeyey dibadbaxayaasha ayaa sheegaya inay u taagan yihiin wadooyinka si ay u helaan xorriyadooda laakiin dadka degan magaalada ottawa waxay sheegayaan inay dhibaato badan ku qabaan dibadbaxa waa kan cabdiqaadir maxamuud maalin ilka case oo xilli sii horreysay arrinkan iiga waramayey magaaladu downtown dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay maqaayadaha dukaamada shoobin moolada hoteelada kulligood waa ay xiran yihiin dhibaato aada u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha magaalada ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa saddex milyan oo dollar ku saabsan arrimaha mudaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda intaa waxa u dheer lacagaha ka dhumaya dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ee dadka mudaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinaya inay iska dhigaan marka runtii magaaladu aad ayay u xiran tahay dhibaato badan ayaan kala kulanaa inaan tagno goobaha shaqada dadka qaar ayaa sheegaya inay jiraan taageerayaal siyaabo kala duwan uga faa'iidaysanaya arrinkan magaalooyin kale oo ay ku jirto toronto ayay soo gaareen kuwa dibadbaxa dhigaya xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolkan ontario ayaa tilmaamay inay tahay wax laga walwalo dibadbax ku salaysan nacayb iyo rabshado xuseen oo aada iyo aad wad umahadsan tahay waa la socotahay oo maaragtay banaanbaxyadani waa waxyaabo oo naxdin leh oo fara badanna waa laga soo sheegayaa maxaa yeelay dadku inay maaragtay fikirkooda ay u madax banaanaadaan oo ay soo bandhigaan waa wax wanaagsan oo waxay ka mid tahay xuquuqda shacabku ay leeyihiin laakiin waxaa la sheegayay confederate flag iyo nacy flags haddana maaragtay inay maaragtay doonayaan inay magaaladan torontona maanta ay soo galeen oo walwalkeedana uu leeyahay marka taxadar badan baa loo baahan yahay dadku inay foojignaadaan maxaa yeelay waxa weeyaan cayba ayaa la socda marka taasna walwal baan ka qabaa laakiin in dadku ay maaragtay fikirkooda soo dhiibtaan oo mudaharaad ay sameeyaan oo wax loo baahan yahay laakiin in haddana la faafiyo nacayb waa arrin khaldan weeye dibadbaxyadan waxay sababeen in hadallo salbeeb ah ay dhanka twitterka isku dhaafsadaan kenny stewart oo ah duqa magaalada vancouver ee gobolka british columbia ee dalkan canada iyo ted cruz oo ah senator laga soo doorto gobolka taxas ee dalka maraykanka balse ku dhashay magaalada calgary ee dalkan canada duqa magaalada vancouver kenny stewart oo ka hadlayay dibadbaxyada ay wadaan darawalada gaadiidka waaweyn iyo kuwa taageersan oo ku wajahan magaaladiisa ayaa yiri ka duuq magaalo ahaan oo shan iyo sagaashan boqolkiiba dadkiisu tallaalan yihiin fariinta aan u dirayo kooxda dibadbaxyada waa sidan vancouver idan ma doonayso cabashadiina gudbista kadibna guryihiina ku laabta ted cruz ayaa duray hadalka duqa magaalada vancouver isagoo tilmaamay in arrinkaasi lagu kala duwanaan karo balse duqa magaalada vancouver oo ka falcelinayay qoraalka ted cruz ayaa tilmaamay in loo sheego inay yihiin kuwo wanaagsan islamarkaana duqu waxuu u mahadceliyey sagaashan boqolkiiba darawalada gaadiidka ee kanada oo uu ku sheegay kuwa tallaalan lama oga ilaa iyo inta ay sii socon doonaan dibadbaxyadan oo kusii faafaya magaalooyinka dalkan walow meesha ugu daran ay tahay hadda magaalada otowa xuseen urxaaji v o a toronto
subax wanaagsan marka dhegeystayaal dhammaantiinba kusimaha kaaliya xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada riyaad ee xarunta dalkaasi waxayna ka wada hadleen arrimaha bariga dhexe sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni ay ku yeesheen magaalada riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan iyo kusimaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ee bariga dhexe iyo lambert ayaa looga hadlay arrimaha bariga dhexe iyo caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya ayaa sheegtay amiir faysal bin farxaan iyo kusimaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ee arrimaha bariga dhexe ay ka wada hadleen dadaalada lagu joojinayo xadgudubyada kooxda xuutiyiinta ee ka dhanka ah dadka yemaniyiinta warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dalalka maraykanka iyo sacuudi arabiya kulanka labada dhinac ayaa lagu gorfeeyey xiisadaha ka alowsan gobolka bariga dhexe iyo caalamka oo ay ugu horeyso arrimaha ammaanka iyo xasiloonida ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi sacuudi arabiya wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegtay in wasiiru dowlaha arrimaha dibadda al-sayid caadil al jubayr inuu isna kulan la qaatay kusimaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ee bariga dhexe ayaga oo ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo caalamka warbaahinta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sidoo kale sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labada dal waa maraykanka iyo sacuudi arabiya dhinaca kale xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa barteeda twitterka lagu qoray al-jubayri iyo lambert in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka oo ay ku jirto xiisadda dalkaasi lubnaan iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta dadaalada dhinacyada badan taabanaya iyo mid diblomaasiyadeed loogu heli karo colaadda ka alowsan dalkaasi yemen arrimahan ayaa imaanaya xili mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisado dhowr ah oo ka mid ah dagaalka sukeeya ee ka socda dalkaasi yemen iyo xiisadaha dalalka ciraaq lubnaan libiya tunisiya iyo weliba walaaca dowladaha carabta ay ka qabaan barnaamijka nucleerka ee dalkaasi iiraan xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatanna magaalada nairobi dad soomaaliya ayaa sheegay inayn la dhacsanayn siyaabaha qaar ay u dhaqmaan dad soomaaliya oo magaalo jooga iyagoo tilmaamay inay ku kacaan ficilla ay sheegeen in laga habboon yahay sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o ed ee nairobi yaasin ciise wardheere
in ka badan hal qarni ayaa laga joogaa markii dadka soomaaliyeed ay qurbaha u baxeen gaar ahaan wadamada khaliijka carabta iyo meelo badan oo dunida ka mida gaar ahaan wadamada reer yurub intii gubaysigu uu dalkaa soo galay waxaa sii kordhayay dadka ku dheehmaya dhaqamada shisheeye ama waxbarashada dibadaha u tegayey hase yeeshee waxaa aad ay usii bateen markii ay dagaalada sokeeye soomaaliya ka dhaceen ama dowladihii rayidka ahaa iyo kuwii milatariga soomaaliya ka dhashay ayaa waxaa bilowday dad badan oo soomaaliyeed oo wadamada afrika u baxay iyo weliba burburkii soomaaliya oo dad badan ay dibadaha tageen maxay tahay fikirka dhanka reer bagaalnimada ama xadaaradda ee dadka reer bagaalka ah ee reer galbeedka ama afrikaanka horey u maray ay ka qabaan dadka soomaalida ereyga waryaah iyo erayo kale oo dhammaantood uu ka muuqdo liidnimo iyo dhaqanka markaasi reer guuraannimada oo magaaladu ay ku adag tahay baryahan dambe waxaa aada ugu soo kordhaya dalka kenya dadkii horey u joogi jiray iyo kuwa markaasi dhowaan imanaya isfaham la-aan ama waxyaabaha markaasi taleefanada lagu hadlayo ama goobaha dadku isugu imanayaan codadka dhaadheer iyo dhaqamo kale maxamed muuse cali waa nin ka mida dadka ku dhashay gobolka kitali ee galbeedka waddanka kenya waxyaabaha uu kula yaabay soomaalidana waxaa ka mid a wiigan waxaan arkay nairobi anoo joogo baan arkay dhowr soomaali laba arrin baan arkay oo aan koldhow aan arag mise weligaan arag mid waxay ahayd qof oo qaayad fadhido oo cuntadii saxaamihii ka dhamaystay ku korfaxalinaysa arrintaas xoogaa waxay noqotay arrin aad iyo aad ila yaabisay xoogaa waxaa iska jiro dhaqan kale oo soomaali lagu yaqaano inay albaabaha meesha laga gelayo mise laga soo baxay inay xiraan wadooyinka ay iska istaagaan qayliyaan candhuufta iska tufaan waxyaalo dhaqan horey ani ahaan hadda iguma cusbo waan u arkay laakiin xoogaa toddobadan badi waxaan arkay xoogaa waxay igu noqotay arrin aad iyo aad aan aan ula yaabay qof horta saxan ku kor dhaqanayo muhiimadda dadka horta dad islaam baan nahay akhlaaqna waan leenahay waxyaalo waxaa jiro oo xoogaa dhaqan ahaan diin ahaan fiicnayn una qof biyo meel la yaalota ku tufo waa arrin aad iyo aad u xun waxaan dhihi lahaa muhiimadda waxa weye in diinta lagu noqdo iyo dhaqankii lagu noqdo muhiimadan waxa weye dadka alla fadhidid iyo meesha aad joogto inaad inaad inaad aad iyo aad u fiirisid dadka alla fadhidid dad noocee weeye see weeye meesha environmentka fadhida aad iyo aad bay muhiim u tahay qofku inu ogaado intaa intaasaan kula talin lahaa waxyaalo aad gurigaad ku samaysay aad moodaysa inay caadi kula tahay meelo qaarkood hadaa loo imaadiy arrin aad iyo aad u wanaagsan maaha marka intaasaan kula talin lahaa inay aad iyo aad waxyaalahaas camal iskaga ilaaliyaan cabdulaahi oo isagu markii hore soomaaliya ka yimid balse ahaa dadkii ay ku dhaqnaa magaalooyinka ay caasimada muqdisho ka mid tahay oo horey ula yaabanaa dadka soomaalida ee reer guuraaga marka ay magaalooyinka soo galaan ayaa haddana tilmaamaya waxyaabaha dhaqan xumada ee uu ku arkay dadka soomaaliyeed ee kenya imanaya horta dadka meeshan jooga waa dhaqan qaab daro badan bay ku dhaqmaan dadka badankooda asalkooduna waxawaay meel bay ka soo jeedaan sababto soomaalida waxay tiraahdaa dhar magaalo sida loo qaato way saaranta laakiin dhal magaalo sida loo noqdaa way adag tahay dadkaanu muuqaalka ka muuqdaan maahine laakiin gudaha hoose dheber bay ka yihiin marka wuxuu u baahaya in la baraarujiyo in wax loo sheego la yidhahdo niyo sidaan dhaqankaan meesha lagama yaqaanee dhaqankaan wax iska bedela dadkaanu see noo arkayaan markaa dadka wadankan jooga dadkaan waa nala yaabin bas marba haddayna arkaanba waryaaba intay ku yidhaahdaan bay ku leeyahay waryaaba dhaqankooda saala naga dhaqaasi bay yidhahdaan macnaha ereyga waryaaga waxa waaye waa erey qaabdiro badan oo soomaalidu laga arkay siday u dhaqmayaan markay telefoonku hadlayaan markii guryahamarkay maqaayadaha iskugu yimaado waa ka duwannahay dadka kale xataa codkoodii waa voicekoodi waa siyaado weeye dadka kale ajaanibtaana waa ka maarata hadalkoodu waa yaryihiin islo bay u hadlaan ayaga isku koobaan laakiin annagu waxayna waa public waxaan kuu sheegayaa meelaha basaska laga raaco oo nairobi basaska meesha ugu xun ee laga raaco oo dhaqanka soomaalida lagu arkay basaska waxa waaye waa isley dadka jooga marka baskooda waa qaabdaro feerka lagu raacayna waa qaabdaro oo waxaa lagu arkay dadka soomaalida meel sida loo soo wadaa meel cidlaa lagu sii daadinayaa oo laleeyahay ka dega iska yaacayaan iyagoo aan rabinba inay dagaal iyo faalis midna aysan garan wixii feerkina waa laga qaadaya marka waxay kutusaysaa inaysan garanayn xataa mabda'a sharciga u dhigsan waddanka si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed waxa ay leeyihiin dad badan oo waxbartay islamarkaana ilbaxnimo leh oo lagu cawriyo mararka qaarkood ganacsiga ilbaxnimada kale iyo weliba firfircoonaanta halabuur kale hase yeeshee waxaan weli ka salguurin qaar badan oo iyaga ka mid ah khaldaad la xiriira reermiyinimo ama inta badanba reermiyigu waa dad wanaagsane aad arkaysa dhaqamo ay kala yimaadeen reer guuraannimada oo weli ku adag magaalooyinka yaasiin sawardheere v o a nairobi
aad iyo aad umaadsan yaasiin ciise wardheere warbixintaasina la socodsiinaya haatana dhinacii ciyaaraha iyo wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee waddanka senegal ayaa magaalada dakaar ee caasimadda dalkaasi waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo dada kuwaasi u dabaaldegayey guusha xulka qaranku uu ka gaaray koobka qaramada afrika waxaana kumanaan dadihii ay soo dhoweeyeen ciyaartooyda xulka qaranka oo dib ugu soo noqday waddankooda kadib markii ay koobka soo hantiyeen waxaa loo soo dhoweeyey si aad u weyn xataa madaxweynaha waddanka senegal ayaa ayraboorka kaga hortegay kooxda isagoo safar uu dibadda ugu maqnaa soo gebagabeeyey si uga qayb qaato dabaaldegga iyo soo dhoweynta xulka qaranka ee senegaal xulka qaranka ee senegaal ayaa markii ugu horreysay koobka qaramada afrika ku soo guulaystay taasi oo waddanka senegaal si weyn looga soo dhoweeyey maalinimadii shalay ayaa waddanka loo aqoonsaday inay tahay maalin weyn isla markaana dadka ayaa shaqada laga fasaxay si ay uga qayb qaataan munaasabadda dabaaldegga iyo soo dhoweynta waxaa la arkayey bas ay dusha ka saaran yihiin ciyaartoyda oo dhex maraya bartamaha magaalada islamarkaasina ay kumannaan dad ihi ku soo xoomeen iyagoo qaar ay dabaaldegayeen qaar ay sacbinayeen halka kuwo kalena ay qoob ka ciyaarayeen guud ahaan waxaa loo arkaa guusha xulka qaranka ee senegaal soo gaartay in ay ahayd mid muddo weyn oo aad u fog ay taageerayaasha reer senegaal sugayeen waxaana haatan dabaaldegu uu noqday mid xataa ka gudbay waddanka senegaal oo ilaa iyo caasimadda waddanka faransiiska ee baris ayaa kumanaan reer senegaalihi isugu soo baxeen ciyaaryahankooda guusha u keenay ee saadiyo mani ayaa waxa uu sheegay in guushan iyo koobkan uu ku guulaystay uu yahay kii ugu wanaagsanaa koob ee uu abid qaado waxa uuna sheegay in xataa koobka horyaallada qaaradda yurub ee champions league uu hore u qaaday uu kani kaga qiimo badan yahay maadaama dadkiisa qoyskiisa qaraabadiisa iyo dhammaanba reer senegaal uu u yahay koob qiimo gaara ugu fadhiya hadalkaa u eg waxaa isaguna jeediyey tababarahooda caliyo sayse oo sheegay in guushan mid la mid ah aanu abid guulaysanin madaxweynaha waddanka senegaal ayaa isaga laftiisu u mahadnaqay ciyaartooyda islamarkaasina guusha ay gaareen ku tilmaamay mid dhammaanba dadka reer senegaal usoo wada hoyatay haatan haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka ingiriiska kulamada horyaalka dalkaasi ayaa maanta mar kale la isugu soo noqonaya iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay laga nastay horyaalka dalkaasi kooxaha kubadda cagtay newcastle united iyo everton oo aad uga faa'iideystay suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ciyaartooy badanna isku soo xoojiyey ayaa gegida st james bark ku kulmaya caawa waxaana kooxda kubadda cagtae newcastle united ay rajaynaysaa inay kulankan guulka gaarto si ay kaga badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska oo ay qarka u saaran tahay westham united iyo watford ayaa sidoo kale kulmaya halka manchester united oo maalmahan wejigabax uu soo food saaray oo koobkii efa kaabkana laga reebay ay guriga baanley booqan doonto dhegeystayaal xubintii ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascad dawidla sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamuud masaacad oo nala socodsiinayey warbixintaasi ciyaaraha haatanna ku soo dhowaada heesta cabaaryo iyo fanaanka cumar nuur cabdulle
dimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaarayda callada dimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaarayda callada dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adianigu yaabay dandhaqaaqa lafya adianigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay dadhiina firdowsow soo daahira
heestaasi cabaarye iyo fanaanka cumar nuur cabdulle ayaa u dambeeyey idaacadda iyada isaakiya caalamka inta haddii la idhahdo idaacadaha socdayna maanta mar kale dib ugu kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdiidinle sidaas iyo subax wanaagsan